Direct from Washington, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa xadda bisha janawari ee sanadka cusub ee kana waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah qabashada araajida musharaxnimada doorashada puntland oo soo xidhantay waxaa sidoo kale aad dhagaysan doontaan wasiirka gaashaaniga ee britain oo booqasho ku jooga hargeysa kulankan waxaa diiradda lagu saaray ee, xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo sii derdergelin lahaa horumarinta arrimaha iskaashiga ee labada dal ka dhexeeya madaxweynahana waxaa ku wehelinayay kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka gaashaandhigga iyo safiirka somalilan u qaabilsan waddanka u k waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka salaan murdagay laga sirabay sharaxlihiisii iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa cala sareeqaaye turki baan u shoolaye nin kale suufay hadalkiisa
xubintii wicitaanka dhagaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
qaramada midoobay ayaa sheegtay inay si kumeel gaadha u dhimayso shaqaalaheeda muqdisho kadib weerarkii loo adeegsaday hobiyayaasha ee maalintii salaasadii toddobaadkii hore ka dhacay garoonka diyaaradaha qaybta xalane oo ay ku dhaawacmeen saddex qof oo shaqaalaha qaramada midoobay ayaa ogeysiis ay u dirtay shaqaalaheeda u sheegtay in tallaabada loo qaaday in taxader la sameeyo waxaana shaqaalaheeda imanayay magaalada muqdisho maanta oo axad ah ay ku amartay in ay si kumeel gaadh ah ay ugu sii nagaadaan magaalada nairobi
saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in xubno ka socda koongareeska ee xadda maanta ah sii wadayaan ka doodidda sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban kuwaasoo saameeyey boqolaal kun oo shaqaalaha dowladda dhexe ah islamarkaana keenay dib u dhac iyo lugooyo ku timid dadka maraykanka howlaha dowladda ee xiran ayaa galay toddobaadkii saddexaad xarunta xudunta wadahadalka ayaa ah amniga xuduudda madaxweyne donald trump ayaa ku adkaysanaya shan dhibic lix bilyan oo dollar oo lagu dhisayo derbi laga samaynayo xadka maraykanka iyo mexico si loo horjoogsado muhaajiriinta doonaya inay sharci darro maraykanka kusoo galaan dimuqraadiyiinta koongareska ku jira ayaa wacad ku maray in madaxweynaha aanay siin doonin lacagta derbiga afhayeenka koongareska nancy pelosi ayaa arrintan derbiga ku sheegtay wax aan damiir ku dhisnayn trump ayaa fariin dhinaca twitter-ka ah oo sabtidii shalay uu diray waxa uu ku sheegay in xaddan uu tegayo deegaanka camp david si uu shaqaalihiisa wadahadal ugala yeesho arrinta amniga xuduudda
la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku aanu si dhaqsaha ciidamadiisa uga soo saari doonin syria waxaana john bolton oo hadalkan uu ka sheegay maanta muruboqasho ku jooga israa'iil isagoo xusay inuu soo saarista militarigu ay ku xidhan tahay jebinta kooxda is waxaana bolton uu sheegay in trump uu doonayo in eh, khaliifada is la burburiyo la taliyahan ammaanka qaranka ee maraykanka waxaa sida oo kale uu sheegay in maraykanku uu doonayo inuu turkiga ka helo damaanad ah badbaadada dagaalyahanada kurdiga ee xulafada la ahaa maraykanka ka hor intaanay ciidamadooda soo saarin trump ayaa si ballaadhan loo cambaareeyey markii uu shaaciyey in militariga maraykanka uu ka soo saarayo suuriya taasoo la filayay inay ku dhacdo muddo toddobaadyo gudahooda
saraakiisha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashada madaxtinimo ilaa goor dambe oo toddobaadkan ah guddiga doorashada ayaa xaddan maanta ah kulan ka qaadanaya dib u dhigaasi madaxa guddiga doorashada qaranka cornele nanga ayaa yiri suurtagal ma aha in xadda lasoo saaro natiijada horumar baanu samaynaynaa laakiin wax walba gacanta kuma hayno ngaah ayaa sheegay in guddiga ay soo gaareen keliya afar iyo toddobaad toddoba iyo afartan boqolkiiba codadkii laga keenay goobihii codbixinta ee dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan nanga ayaa intaasi ku daray in soo ururinta iyo gacan ku tirinta aanay caawinaynin guddiga doorashadana waxa ay qorsheynayaan in internetka loo adeegsado tirinta codadka hase yeeshee guddiga ayaa arrintaasi joojiyey markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku dabamarin karo nangaah ayaana sheegin goortay natiijadu diyaar noqonayso amaba lasoo bandhigi doono
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba ayaanadu leenahay markana hargeysa wasiirka gaashaandhigga dalka britain ayaa booqasho ku tegay magaalada hargeysa ee somalilan waxaana uu la kulmay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaana warbixin ku saabsan safarka wasiirkaasi nooga soo dirtay magaalada hargeysa wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur wafdi ballaadhana uu hogaaminaya wasiirka difaaca ee dalka ingiriiska gavin williamson ayaa booqasho rasmi ah ku yimid somalilan wasiirka ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kulankani oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen waxaanu wax ka weydiinay afhayeenka madaxtooyada ee somalilan mudane maxamuud warsame jaamac kulankan waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loosii derdergelin lahaa horumarinta arrimaha iskaashiga ee labada dal ka dhexeeya madaxweynahana waxaa ku wehelimayay kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga wasiirka gaashaandhiga iyo safiirka somalilan u qaabilsan wadanka u k waa hagaag marka kulankani intuu sii socon doonaa maxamuud wasiirku se imise maalimood baa laga yaabaa inay booqashadiisu ku ekaato kulankani maantuu ahaa waa wafdi dalka yimi weeyaan kulankii ugu horreeyey maanta madaxweynaha wada yeesheen ayuu kulankanina ahaa marka wasiirku muddadu dalka joogo wuxuu kulamo la qaadan doonaa laamaha hayadaha dowladda kale ee dalka iyo ciddii ay qusaysay booqashadiisa ama safarkan uu dalka ka yimi ajendihii uu daaranaa ciddii ay qusayso kamid a xukuumadda dalka jamhuuriyadda somalilan sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
barnaamijka galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baadhista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa beeniyey in la dhimayo howlgalladii militari ee maraykanka uu ka waday soomaaliya wararka ku saabsan dhimista howlgallada maraykanka ayaa waxaa tabiyey telefishinka n b c ee dalkan oo soo xiganaya saraakiil dhinaca aqalka cada hase yeeshee waxaa iyagu arrintaasi beeniyey aqalka bentagonka haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman karaa haddiiba ay dhacdo in la dhimo howlgallada maraykanka maxayse wararkani tilmaamayaan su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu weydiiyey xuseen sheekh cali nuur oo aqoon u leh arrimaha amniga islamarkaana jaamacadda muqdisho ka dhiga xiriirka caalamiga ah
ee guud ahaan dowladda maraykanku waa wadan kale ciidamada ugu xooga badda adduunyada qoraallo hore loo bablish gariyana waxaa lagu sheegay ilaa sideed boqol oo meel inay ciidamada maraykanku ay adduunyada ka joogaan soomaaliya iyo geeska africana waxay kamid tahay dhulkaas ay ciidamada maraykanku joogaan ha ahaadaane badaha ama ha ahaadaane beriga Ee, si gaara waxay xoog u joogaan ciidamada maraykanku ee dalka jabuuti oo ay soomaaliyana ay hoos tagto inkastoo hadda la dhisayo saldhig kale weyn oo la sheegay in laga dhisay balidogle si kastaba haatee dowladda maraykanku eh, soomaaliya waxay ka caawinaysay eh, dhismaha ciidamadaas eh, ama ha ahaadaan heer federaal ama ha ahaadaan heer mataqaanaa maamul goboleed oo kismaayo way joogaan oo jowhar bay degayaan eh, gobolada kalena way jireen Eh, sida kaleeto ciidamo maraykana oo laakiin dhulka socda oo dhulka ka dhulka ka dagaalama ma jirin waxaa jiray ciidamo maraykanku leeyahay ama diyaaradaha dhahaya droneska isticmaalaya ama kuwa toos oo direct fire isticmaalayana waa jiraan oo ay meelaha qaar ay ka fuliyaan sida ama sida ay sheegaan ama la ogyahay warbaahinta maraykanka oo kale haddaynu eegno en eh, maalmihii aynu soo dhaafna waxay qoreen qaar ka mid ah in en eh, uu qorshaynayo maraykanku inuu howlgalladiisii uu hoos u dhigo iyada taasoo kale hadday timaado en eh, qodobada hadda aad soo tilmaantay iyo joogitaankoodii iyo macnihii ay u joogeen maxay u yeeli karaysaa ama ay ka dhimi karaysaa Ee, guud ahaan sida ay la ogyahay warbaahinta caalamka maalmahan waxaa ku jiray maraykanku inuu ciidamadiisi kasoo goranayo dalka suuriya qayb ahaan oo kasoo qaadi doono dalka afghanistan meel kaloo hadda la sheegay ma jirto laakiin si guud waxaa loo la iskugu raacsan yahay ee, madaxweyne donald trump inuu qaatay siyaasad ah inuu ciidamada maraykanka ee awal dunida aad ugu baahay gaar ahaan xilligii bush inuu rabo inuu dib usoo celiyo si dhaqaalihii ku bixi jiray ciidamada jira dibadda dhaqaalaha gudaha iyo iyo dib u dhiska dalka maraykanka looga qayb qaato marka dabcan eh, waxaa dhacaysa markaas meesho ay joogi jiraan ama cidda ay kaalmay jireen hadday cidda ay kaalmay jiraan ay laabtaan dee qof ciddi kaalmo ku qabta markaa dhibaataa soo gaaraysa waxaa kale soo jirta ciddi ay la dagaalamayeenna haddii ay ka tagaan dee ayana markaas waxay helaysaa fursado maalmahan waxaa laga faaloonaya masalan waxaa leeyahay nimankii ahaay isal ama nimankii oo oo mataqaanaa daacish ay joogay bariga dhexe haddii maraykanku uu ka baxo meesha waxaa suurtagala inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival marka meel kastana waa saasoo kaleeto afghanistan waxaa leeyahay saasoo kaleeto weli hawshii lama dejin haddii maraykanka ka baxo waxaa dhici karta dhibaato kale inay soo ay soo laabtaan oo weli haddana maraykanka looga soo duulo waa sida ay leedahay marka soomaaliyana waxay kamid tahay un ayana wadamadaasay kamid tahay soomaaliya iyo guud ahaan geeska africa marka maraykanku asal ahaan soomaaliya halkan si oo xooga oo toosa uma joogin si dadban u joogo waan gartay En, walow dee wasaaradda gaashaandhigu ay markii dambe beenisay en, in en, ay howlahaasi hoos u dhigayaan haddana de haddiiba uu marba ajendaha yimaado oo warbaahinta soo galo en, dabcan en, saaad adigu cararbaabtayna en, de waddamadaasu hore maraykanku go-aan uga qaatay eh, syria iyo hadday noqoto afghanistanba En, haddaynu eegno howlgalladan en, eh, muddooyinkii ugu dambeeyey ay fulinayeen ciidamada maraykanku hadday noqoto diyaaradaha bilaaduuliyaha ee droniska loo yaqaano meelo kala duwan eh, dee ay ka fulinayeen weeraro iyada kuwaasi wax ma tarayeen ama wax ma ku kordhinayeen ammaanka soomaaliya dib ay dhacday ma keeni dib looga baxo wax dee wiiqitaan ma keeni karaan xaqiiqa ahaantii eh, sida la ogyahay oo nimanka istaraatiijiyaalka ama dadka ka faalooda arrim amiga aqoonta u leh arrimaha ciidamada dhul haddii aad rabto oo ca- oo- oo cadowgaagu heesto waxaa wax ka bedelay ciidanka lugtaa wax ka bedelay Eh, ciidanka cirku waxay sameeyaan way fududeeyaan eh, dhulka wax ka- kama bedelaan intaas waxaa dheeri ah ciidamada maraykanku lama ayna dirireen ciidamo oo formal army ah lama diriraan waxay ku jiraan oo dalkan soomaaliya oo kale waxaa ka socda dagaal oo nooca la dhaho guerrilla warfare ayaa ka socda marka dagaal oo guerrilla warfare ahna wax badanba diyaaraduhu kama taraan marka sida iska caadiga ah ee ciidamada maraykankuna waxay deganayeen jabuuti ay degan yihiin oo soomaaliya baysas waaweyn oo looyahay kuma laha dowladda soomaaliya iyo americana xiriir ay galeen ma jirto xataa marka qaarkood xataa xogta dowladda soomaaliya lama wareegaan la- lama wadaagaan ayagaa waxay rabaan ay sameeyaan markii ay sameeyaan kadib laba cisho saddex cisho ay waxay yidhahdaan xaggaas iyo xaggaasaana wax ku tuurno ayaa hore waa ku yidhahdeen waxaanu duqeynay xare dheere inay duqeeyeen inay sa duqeen cid garanaysa ma jirto mar kale waxay yidhahdeen waxaan duqeynay jilib iyo jamaame cid garanaysa ma jirto marmar oo meediya oo kasoo baxo oo masalan nin taargib ay dileen shaksi ay dileen ama laba shaksi oo la ogaadana waa jirtaa laakiin si caam ah dhulka wax- waxba kama bedelaan daronis iyo ciidamo cirka cirka ku socda iyo dhulka kama bedelaan dhulka waxaa wax ka bedela ciidamo oo lugtaa wax ka bedela waan gartay En, ugu dambayn dee walow warkani aan war rasmiyaba weli noqonin haddana dee warbaahintun ay baahisay En, haddana en, haddiiba ay dhacday timaado en, in maraykanku en, eh, khubarada u joogto hadday noqoto iyo howlgallada uu fulinayo ama uu hoos u dhigo amaba uu joojiyaba dee sida waddamo kale eh, dee aynu hore usoo tilmaameen oo ugu dhawaaqay En, iyada taasi dhinaca dowladda soomaaliya En, ma diyaarsan tahay wixii bedeli lahaa ama en, eh, ay kaga maarmi lahaayeen sida caadiga adiga oo qof oo qof kasta oo soomaaliya uu og yahay soomaaliya waxaa la yidhahdaa gobol kasta oo kamid ah maamul goboleedka wuxuu haystaa dhowr kun oo askar oo haystaa dowladda federaalku waxay haysataa malaha labaatan iyo dhowr kun oo askari haysataa laakiin waxaasoo dhan waxay waa ciidamo aan lahayn command and control oo aan hoggaan fiican iyo tala taladooda aysan isku aadanin oo iska habacsan oo maleeshiyaad iyo askartii hore oo qadiimka ahayd oo howlgabka iska ah iyo kuwa iska beelaysan iyo wax uka iska heesta iyo waayo wax isku aadan ma aha marka maadaama ay saas tahay macnaha soomaalidu weli ma helin ama ma haysato eh, hoggaan iyo yani leadership oo leh kartidii iyo isku isku dabaridkii in ciidamo qaran oo sax ah soomaaliya laga dhiso
kaasi waxa uu ahaa xuseen sheekh cali nuur oo aqoon u leh arrimaha amniga islamarkaana jaamacadda muqdisho ka dhiga xiriirka caalamiga ah oo khadka taleefanka ugu warramayey cabdixakeen maxamuud shirwac oo washington jooga
mar kale fiidwacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal haatanna puntland waxaa soo xidhmay wakhtigii loo qabtay in musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka maamul goboleedka puntland ay isku diiwaangeliyaan gelinkii dambe ee maanta waxaana hadda la xareeyey araajidooda ama islamarkaana araajidooda xareeyaan idhaahdee koob iyo labaatan musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo koob iyo toban musharax oo iyaguna u tartamaya xilka madaxweyne ku-xigeenka warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa garowe nooga soo diray wariyahayaga nuux muuse birjeeb waxaa soo xidhantay wakhtigii loo qabtay in musharaxiinta ay isku diiwaangeliyaan gelinkii dambe ee maanta waxaana xareeyey kow iyo labaatan musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha puntland iyo kow iyo toban musharax oo u tartamaya madaxweyne ku-xigeenka sida uu saxaafadda u sharaxay guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka cali axmed saalax cali dhahar guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland wuxuu soo saaray liiska rasmiga ah ee musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland kuwaa oo buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa waana sidan kow musharaxiinta xilka madaxweynaha dowladda puntland kow siciid cabdulaahi deni labo cali cabdi awaare saddex jenaraal asad cismaan cabdulaahi afar siciid maxamed xirsi dadka tartamaya ee liiska ku soo baxay waxaa ka mid ah madaxweynaha wakhtigiisa dhammaanaya cabdiweli maxamed cali gaas dhinaca kale guddiga ayaa ka digay dukumentiyo been abuur ah oo baraha bulshada lagu shaaciyey maalmihii ugu dambeeyey
in baraha bulshada la geliyey qoraal been abuur ah ama waxa feega loo yaqaano oo lagu samaynayo guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku saabsan jenaraal asad cismaan cabdulaahi waxaan halka ka caddaynaynaa qoraalkaas inaanu guddiga ka bixin ee uu yahay waxyaaba la farsameeyey arrintaasna waxaanu u gudbinaynaa cidda mas-uuliyadda leh ee in la baaro hay-ad sharci dejinah oo sharciyad ah in dukumenti beena laga sameeyo oo la adeegsado waxyaabaha farsamada ah oo loo isticmaalo doorashadan ayaa ah tii ugu musharaxiinta badnayd marka loo eego doorashooyinkii hore nuux muuse birjeeb v o a garoowe
waa hagaag dhegaystayaal nuux muuse birjeeb aad buu mahadsan yaho warbixintaasi nooga soo diray garoowe haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxay noo haysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhowaantan waxaa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu saxiixay sharciga dhismaha hay-adda qaran ee dadka naafada haddaba dhismaha sharcigan waxa uu ahaa mid muddo aad looga soo shaqaynaya hay-addan sidii loo heli lahaa haddaba maxay faa'iidooyin u leedahay dhismaha hay-adda dadka naafada in soomaaliya ay yeelato maxaase looga baahan yahay dowladda haddii ay hirgeliso sharcigan hay-addaasina la dhiso inay u qabato dadka naafada ah xilli soomaaliya ku dhowaad dhowr iyo labaatan sano amaba soddon sano xilli la dhihi karo ay kusoo jirtay dagaallo iyo foodo wadanka ka dhacaya kaasi oo keenay amaba abuuray xataa dad aada u fara badan inay ku naafoobaan haddaba su-aalaha dhegaystayaashiiyo anigaba aan qabno waxaa nooga jawaabaya cabdiraxmaan maxamed faarax oo loo yaqaana cabdiraxmaan lunge islamarkaasina ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ah ee madaxtooyada soomaaliya khadka telefoonka ee kuaalalabulna ku jira bal ugu horeyntii cabdiraxmaan soo dhowow ayaan ku leeyahay waa hagaag inta dhegaystayaasha su-aasha ay su-aalahooda ku weydiinin bal haddaan aniga kugu hormaro waxaad bal iiga warantaa sharcigan sharaxaad naga sii horta waa tahay walaalka hartaad u sheegtay dadka soomaalida la nool naasilnimada cadadkooda inkastoon tiro rasmiga laga helin waxaa la qabaa inuu aada u fara badan yahay xaaladooda dhaqan dhaqaalena aada ugu hooseeya bulshada inteeda kale dajalka qaarkood waxay kasoo bilaabeen ilaa todoba iyo tobaatankii dagaaladii bilaabay ilaa hadda midba noocoo kale ku duwan yahay inay un kordhinayeen cadadka dadka naafada ah xaalada dabiiciya oo cuduro iyo iyo abaaraha iyo lamida iyo macluushana ay laftigooda qayb ka ahaayeen waxaa markaa taa ka dhashay in cadad aada u fara badan ay ka muuqdeen magaalooyinka maadaama dowladnimada soomaalida soomaaliyana dib loo yegleelayay tobanka sana hadda udambeen kudii tobanka sana udambeysay waxaa bilaaday dood iyo halgan dadka naafada ay hogaaminayeen ay ku wajahaan dowladda inay xuquuq ku yeeshaan xuquuq dastuuriya lixdii sano hadda ugu dambeeya waad moodaa inay xawli ugu badan ku socotay waxaa dhacday marka in in si arrintaa looga jawaabo la garaabsaday intaan ba waxyaaba kale lagu hormarin in horta la sameeyo hay-ad qaran u adeegta dadka naafada oo ka tirsan laanta fulinta ee dowladda xukuumadda marka si hay-adda loo dhis waxaa loo baxda sharci qeexaya waajibaadkeeda iyo awoodeeda iyo mas-uuliyaadka ay leedahay iyo shaqada ay qabanayso waxaa runtii si rasmiya oo runtii tixgelin lah uga jawaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somalia maxamed cabdullaahi farmaajo oo tilmaamo cad bixiyey isagoo siinaya tusaaleyn iyo toosinda xukuumadda ra-iisul wasaaraha laftigiisu wuxuu dhowr jeer la fariistay dadka naafada si u dhegeysto baahidooda iyo talooyinkooda waxaa markaa gabagabadii janaaniski la go-aansaday in wasaaradda haweenka horumeerka xukmintaanka ay diyaariso sharcigii lagu dhisi lahaa hay-adda xafiiska iyaga ee madaxtooyadeena oo qaybta technicalityga kala shaqeynayay marka sharcigii waxaa la diyaariyey sanadka dhamaaday sideed labaatankii bishii lixaad laba kun sideed tobankii ayaa xukuumaddu ansixisay dowladna baarlamaanka loo gudbiyey oo bishii november todoba tobankii ayaa baarlamaanka golaha shacabka ansixiyey aqalka saran saddex tobankii december waxaa lagu soo gebagabay todoba soddonkii december in madaxweynuhu saxiixo oo dhaqangal noqdo sharciga waa gartay ha ha marka waxaan jeclaan lahaa si kooban maxaa daryeel ah oo uu u hayaa sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee soomaaliya ku dhaqan waktigan si wanaagsan hay-addan waxaa lasiiy la siiyey waajibaad cadcad oo ay kamid tahay kow inay hormuud ka noqoto sharciga xuquuqda dadka naafada ee qeexaya horta waa maxay naafanimadu maxaa yaa naafa ee soomaaliya maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuri haddii ahaada dhanka shaqada haddii ahaada dhanka siyaasadda dhanka waxbarashada dhanka isu socodka bulshada iyo dhexgalka iyo agabka iyo ama marinada ay u baahan yihiin wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ugu adeegtaan ama ay ka shaqeeyaan marka waxay kaloo ay ka shaqeyn doontaa inay diyaariso koobto shaqa abuuris in shaqaalaha dowladda ay ku yeelta ku yeeshaan dadka naafada koobto waxay kaloo ka shaqeyn doontaa macadka tababarka naafada in la dhiso oo dad naafa ah oo soomaaliyeed xirfad la baro si ay uga shaqeeyaan goobaha dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay waxay ka shaqeyn doontaa diyaarinta public code waxa la yidhaahdo oo wadooyinka ku saabsan iyo dhismayaasha dhismayaasha caamka ah kuwa ganacsiga loogu talagalay oo kale si ay u noqdaan gooba marino leh ha ama ha ama agabka dadka naafada si ay u isticmaali karaan sis kuwa da dadka kuraasta ku socdoo kale waxaa la siiyey kale waajibaad inay sameeda xaruno dadka aragga la ay waxbarasho ka helaan dadka maqalka la sidoo kale in farta ishaarada ay ku wada xiriiraan la sameeyo far heer qaran oo aan afguri ahayn ay isku wada fahmaan waayahay dhegeystayaal badan oo dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ahna way dabcan nala hadli doonaan oo ayagana khadadka telefoonka ay soo geli doonaan balse intaa intaasi ka horeysa aan mid kamid a dhegeystayaasheena magaalada muqdisho hadda noogu jiro qadka aan la hadalno bal soo dhawow walaal magacaagana ku bilow magacayga waxaa la yidhaahdaa khadar dheen guuleed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan aad iyo aada usoo dhaweynayaa sharcigan oo run ahaantii muuqo in wakti badan la geliyey laga soo shaqeeyey sidii hay-addan loo aas-aasi lahaa madaxweynahana uu ku saxiixay december soddon iyo kowgeedii hay-addan iyo sharcigan wuxuu wuxuu wuxuu kasoo shaqeyn doonaa daryeelka kawarqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah sidaan ognahay boqolkiiba si maaragtay toban caalamka dadka ku nool waa waa waa dad naafa ah oo lagu qiyaas inay gaarayaan one billion sideetan ka mid ahna ay tobankaas percent markii haddana tiro boqoliya la sheego ay dalalka maaragtay faq- faqiirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin innagana waxaa la sheegaa dalalka naafada ah ee markii la- la qiyaasayo boqolkiiba toban baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah laakiin annagu waa ka badan nahay oo shan iyo toban inkastoo aysan jirin cid tira koobtay dadka naafada ah waa soo dhaafnay hay-adan iyo sida ay u- u shaqayn doonto laakiin waa bilow sidoo kale waxaa dowladda soomaaliya horyaallo inay ratification ku samayso wixii loo yaqaanay maaragtay convention of eh, and- and disability rights and- and- and- and maaragtay united nations taasna waxay keenaysaa madaxweynaha iyo xukuumadaba inay sameeyaan marka aad baan ugu dhiirigelinayaa zahroy maaragtay arrintan arrin loo baahan yahay weeye laakiin ma aha dhammaadka waa bilowga hay-adan gartay.
waa hay-adii kasoo shaqayn lahayd in disiye sharciyeedyada uu walaalkii cabdiraxmaan sheegay oo dhan si maaragtay loo horgeeyo en- en baarlamaanka mar kaleeto en- en si maaragtay ay u dhaqan galaan dadkana xuquuq la mid ah xuquuq kale ay haystaan ay haystaan En sidoo kale su-aasha ugu adag oo Waad.
oo muhiim ah in guddigani uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafo ah because en, caalamka kaleeto eh, dadka naafo waxay ku noqdaan boqolkiiba afartan ama boqolkiiba soddon iyo shan in jirkoodu yahay oo kala duwanaa jiro oo maaragtay caalamka ku dhaco En, waxaa jiro qof far go-an mid lug go-an mid gacan naafanimada naftirkeeda siduu cabdiraxmaan sheegay ayaan la Waay, qabaa marka waad waa mahadsantahay.
waa- waa waa bilow fiican wey hay-adan intaan aad baad u mahadsantahay wakhtigaaga aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiya sanad uga hadashay waad mahadsan tahay adiga waa hagaag asalaamu calaykum Eh, magacaygu waa cabdifataax xasan Eh, waxaan ka mid ahay eh, saxafiyiinta magaalada muqdisho ka shaqeeya weliba dadka eh, maaragta baahiyaha gaarka qaba Eh, runtii hay-addan maxaan ku rahdaa sharciga lagu dhisaayo ee baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal ay meel mariyaan run ahaanta marka la fiiriyo xagga sharciyadda eh, ama hay- samaynta hay-addan waa runtii hay-ad aada u fiican oo shaqo fiican qabanaysa laakiin marka la fiiriyo procedureka iyo nidaamka loo sameeyey hay-addan ama lagu soo dhisaayo waxaa jira dad badan oo maaragta walaac ka qaba Eh, runtii dadkaas aniga qayb baan ka ahay sababtoo ah marka la fiiriyo sharcigan horta baarlamaanka markii la horgeynayay eh, ma jirin wax la qashi oo fara badan oo laga gelay dadka baahiyaha gaarka qaba ee magaalada ku nool marka sidaasoo ay tahay haddana baarlamaanka marka la fiiriyo guddiyada ugu qaabilsan howlahan markii lagu wareejinayo la tashiyada caynkaas oo kale sidaasoo kale lama helin Eh, waxaa kaloo jira in baarlamaanka laftirkiisa gaar ahaan golaha shacabka wakti kooban oo aan bil ka badnayn in akhrintii koobaad iyo labaad iyo saddexaad ay dabcan maxay ahayd oo ku martiyeen taa la soconno baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara maxay ahayd oo hay-addan waxa ay qabanayso iyo shaqadeeda waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen la tashi marka waxay ahayd in aada loo helo waxaa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal toddobaad ayaa akhrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marsiiyey ilaa xilligaasna hore ayaa laga ansixiyey iyadoo mar walba lagu eh, dardar loo loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdoodana ay ku maqan tahay marka marka la fiiriyo eh, hay-addan in la sameeyo way fiican tahay laakiin marka hadda sharciga aad fiirsid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisa uu iska hor imaanayo waxaa jirta in sharcigu uu leeyahay hay-addan waa madax bannaan tahay maadaama ay madax bannaan tahay wuxuuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo guddiyada madaxa bannaan ay la mid noqonayaan haddaa haddana fiiriso dhanka kale wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan Eh, shanta qof oo ugu sarreysa tusaale ahaan wasiirkaa soo magacaabaya xilliguu doono shaqada ka ceyrin karaa xilliguu doono magacaabi karaa maxay ahayd oo shaqadu doono u dirsan karaa marka eh, waxay ahayd in meelahan oo kale aada looga fiirsado oo Waay.
maaragta dadka eh, laga laga talageliyo Aad marka baad- su-aasha aan qabaa waxay tahay maadaama xaalku sidaa yahay sidee lagu kalsoonaan eh, doonaa hay-addan oo aan ogsoonnahay qaabka ay ku iman doonto xitaa sharcigu ma qoraayo ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa ma waxay ku imaan doonaan four point five ama afar dibic shan magacaabinta un wasiirka inay maarata ku imaanayso unbaa maarata ku xusan oo keliya marka cabdiraxmaan Waay, Cabdiraxmaan aan walaalkay waxaan weydiino.
weydiin lahaa Mhm.
si adiga waxaa tahay agaasimihii eh, xiriirka naafada ee madaxtooyada soomaaliya ayaa tahay sidee marka sharcigan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa waxa ay qaban doonto ee dadka baahiyaha gaarku qaban doonto annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray budget hay-addan ay yeelanayso su-aashaas baan weydiin lahaa waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo hay-addan ma ka warqabtaan inay jiraan eh, dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira eh, magaalada ku jira oo laleeyahay waa dad diyaarsan oo maaragta shaqadaas already loo diyaariyay mar hore waayo aad baad u mahadsan tahay kuu jawaabo Een, waa mahadsan yahay cabdifataax Een, su-aal- dhowr su-aal buu ka dhawaajiyey Ee, midda koowaad oo wada tashiga dhan ku bilaabo marka koowaad sharcigan waa sharci eh, dhismihii hay-adda maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud ee naafada qeexaya waxaa laysku afgartay laysku raacin baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga samayn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo Eh, labo wadatashi way martay Eh, wasaaraddana wadatashi way gelisay baarlamaankana wadatashi wuu geliyey ma garanaa cabdi saxin oo qayb ka ahaa aniga xafiiskaygana wadatashi buu geliyey Eh, magaalada muqdisho dad baa isugu keenay naafaa waana hordhignay buugga way akhriyeen waxay ka jeediyeen afkaar afkaarteedii baa guddiga qabuulinsaanka ee baarlamaanka u gudbinay guddiga laftiisa golaha baarlamaanka golaha shacabka isugu yeeray dad naafaa oo matelayay qeybaha kala duwana dadka naafada ah afkaartooda ayuu dhegaystay qaarar dad kaloo naafaan waxay ugu tageen xafiiska uu guddiga ku leeyay gudaha hargeysa ayaga laftigooda way ka dhegaysteen afkaartoodii xildhibaanaduna afkaar bay ka geesteen afkaartaasaa lagu daray sharcigu wuxuu baarlamaanka golaha shacab uga soo baxay asoo si weyn uga duwan sharcigii wasaaradda ay diyaarisay ma garanaca sax inuu dib u akriyo in kale laba madax banaanida mid baan doonayaa sahre in dadka naasada fahmaan oo ah guddiyada madaxa banaani sagaalka ee dastuurka ku qeexan ee xukuumadda ka madaxa banaan oo guddiyo dastuuri oo dastuurka qeexaya qaabkay ku dhismayaan hay-adan kamid maaha guddiyada maadaama aysan kamid ahayn hay-adan waxaa lagu dhisay qodobka sagaasha iyo toddoba iyo qodobka sagaasha iyo sagaal ee dastuurka ee qeexaya waajibaadka xukuumadda ay ku wajahan shacabka soomaaliyeed si ay noloshooda u horumarin lahayd marka guddi xukuumadda ka madax banaan hay-adani maaha waa hay-ad xukuumadda ka tirsan oo loogu talagalay noqota gacanta xukuumadda ugu adeegaya dadka naafada ah waxaa la dhisaya ma ahayn guddi ka madax banaan xukuumadda sababto guddiga xukuumadda ka madax banaan sida kan doorashada iyo kan xuquuqul insaanka iyo waa waa usoo saaca saciisu aan dhameeyay waa u imaanaya guddiyadaasi waxay ku howla yihiin howl cayiman oo dastuurka u qeexay keliya laakiin hay-addani waxay samaynaysaa howlo fara badan oo wasaaro badan taabanayo waanay kuu sheegaan sharciyada qayb ka soo gelaysaa waxbarashada qayb ka soo gelaysaa shaqo abuurista qayb ka soo gelaysaa caafimaadka qayb ka soo gelaysaa marka shaqooyinkeeda aada u badan xukuumadday ka tirsantaha horta halkaa taa inaa isla fahnaa u baahana laba waxaa weeyaan madax banaanida la sheegayo xeerka u qoran waxaa weeya in u madax banaanta shaqada maalinlaha way u madax banaantahay guddiga iyo shaqaalihiisa u madax banaan wasaaraddu waxay leedahay wax la yidhaha la socosho la socoshay ku leedahay waa qodob ha ka waa qodob qodob kale waxa weeyaan magacaabista guddiga isagoo cabdisac udhigaya maaha wasiirku soo jeedin buu leeyahay sida xeerka ku qoran xukuumadda ayaa la horgeynayaa xukuumadda ayaa ansixinaya ama diideyso dawladna madaxweynaha dikreeto kusoo saaraya xilka qaadistuna sidoo kale isla dhabaha ayaa lasoo marayaa oo ilaa shuruudaha laakiin ay ku madaxweynaha imanayaan xubnaha laftirkooda wasiirka usoo laba magacaabo shuruudu soo way ku jeedinaya qoran shuruudaha ay yihiin ku imaanayaan shuruudu way ku qoran way ku qoran yihiin aqoon iyo naafinimo iyo inuu qofka dadka naafada arrinta naafada uu kasoo shaqeeyo lagu yaqaana ku qoran xeerka dad akhrisaajis ah magacaygu waa mahad ajuuke waxaan idinka soo wacayaa wadanka norway mudane dhowaan baarlamaanka wuxuu meel mariyey waxyaabaha mataqaanaa loogu talagala dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha allah hadduu alla idmo saas ay tahay laakiin dawladda waaga ma haysato waxa loo yaqaano guddoomiye amba barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qaabilsan iyo barnaamijyadaas dawladda wax ay ka haysato haba yaraatee ma jirto yaa maamuli doono macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeye madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka u mada- nidaamka mada- nidaamkii loo baahnay maadaama uu soo maray barnaamijka yaa guddoomiye u noqon doono yaa maamuli doono waa su-aashayda koobaad haddii ana aan caddeeyo saaro waxay tahay macnaha dawladda macnaha uma magacaawno qof macnaha u u qaabilsan dhinaca naafada guddoomiyaha ba naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto marka yaa u maamuli doono oo xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono macnaha dawladda xataa u tegi doono taasaan ka wadaa waayo aad baad umahadsantaha haddaad u jawaabi kartid ee dhegeystahaasi
haddaan fahmay waxaan sila mahad xuuli jiray hay-adda yaa maamuli doona xeerkay ku afqeexan tahay hay-adda waxay leedahay guddi shan xibnooda oo dad naafa ah dhammaantood ayaa maamuli doona oo guddoomiye ku-xogeen iyo xogeya guud iyo leh wasaaradda ayaa soo jeedinta leh kan sheegaya xukuumadda ansixin doonta madaxweynaha dikreeto kusoo saari doona hadii ilaahi waa gartay marka bal haddaan aniga xataa ku weydiiyo waxaa jirta oo dad badan ay aada u hadalhayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ama naafada la yiraahdo soomaaliya waxaa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid ahayn dadka kaleeto fursadaha waxbarashada aysan dadka kaleeto ula mid ahayn qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafe ay u yihiin aawadeed ayse u suuroobeen inay helaan heerkii waxbarasho iyo noocii waxbarasho u baahnaayeen marka ka sokow in hay-adan hadda la hormariyey oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan si gaara fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qaybgeliyo sharcigan ma dhigaya ha waajibaadka hay-addu kamid yahay in ay ka shaqayso dadka naafada inayn helaan koobka kamid ah shaqaaleynta dawladda yani percentage inay ka helaan oo ay kusoo baxdo qaab sharciyeysan sharciga guud ee xuquuqa dadka naafada ee hay-addu ay hormuudka ka tahay diyaarintiisana waa lagu qeexi doonaa oo howlaha loo idmaday hay-addan loo yegeleel ay kamid tahay in dad naasaa marka koowaad la tababaro oo maaragtay tababarka naasada la dhiso oo xirfad la baro dabadeedna qaabkii lagu shaqaaleyn lahaay mahayaddu ay kasoo shaqeyso waa dhowaa assalaamu calaykum magacaygu waa axmed maxamed cali oo jooga wadanka holand khaasatan magaalada amsterdam waa mahadsanyahay agaasimaha waxaan weydiin lahay oo waa barnaamijka aad wadaan horta waa ku mahadsantihiin inkastoo aad la soo daadan daatiin dowladda hadda cusub marka su-aasheeda waxay ku saabsan tahay naafada haddaad aada usuubisaan urur ama aad aada marisaan sharcigiisa aad ba aada marisaan waxaan codsan lahayn ina loo suubiyo hadduu ilaah yiraahdo meel ay ay kori karaan maxaa yeelay dadkeena badana dhaawacyo waxay u badan yihin dad iska masaakiine ah oo iska cuuriyaan marka waxaan ka codsan lahay dowladeena hadduu ilaah yiraahdo inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanaya ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel ay dadweynaha ay koraan dadkan oo iska maatida marka taasaan ka codsan laha agaasima waana mahadsantaha aad baad u mahadsan tahay n codsigaasi wuu jiraa dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadkay u baahan yihiin dadkan naafada ah marka haddaad wax yar kaga jawaabi lahayd taas aada iyo aad jahro xaqiiqo jirta weeyaan dalka soomaaliya uma qaabeysmo qaabka ugu noolaa lahayn dadka naafada gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda waxaad arkaysaa xarumaha dawladda oo aan xarumo runtii la geli kara ahayn oo lagu dhibtoonayo qofkiina kurshigiisa indekadeg inuu garguurka ay noqonaysa hataa kuwa annaga nala shaqeynayo kamid ah halganka dadka naafada markay xarumaha dawladda imaanaya aad bay ugu dhibtooda hoteelada sidoo kale kaad damacda inaad uqabato barnaamijyo saad ku hesha hotel accessible aad buu u yaryahay aad bay u adag tahay waxaa laga yaabaa qof xirfad loo shaqeyn karo qof kale inta la tartamo heli waayo shaqadii sababta inuu isaga usoo geli karin goobta shaqada waxaa kamid a masaajida xataa cibaadada ina ina inay dadka iyagoo kuraasteeda kusoo inta galaan aysan ku dukan karin waa wax bulshadodan u baahan in lagu baraarujiyo waana ka dhowrnaa bara- baraarujin badan baan ka qabanaa haddaan ahaalayn dawladda iyo haddii ahaalayn ururada dadka naafada ah ee bulshada rayidka dabcan hay-addani waxyaabaa ka shaqeyn doontay kamid tahay building codka dawladda ay sameyn doonto waxaa jira sharci la yiraha building code dhismayaasha dawladda maamulaya markii la dhisayo kuwa gaarka weli laftigooda xataa oo ganacsiga loogu talagalo qaababka ay kusoo ku dhismayaan sharcigaas marka waa inuu qeyb yeeshaa qeexay inay inay goobahaas u yihiin gooba accessible oo oo oo marin ah oo ay isticmaali karaan dadka naafada ah qeyb qeybtaa marka hay-adda aad bay ukuseyda waa inay ka shaqeyn doontaa sidoo kale sharciga naafada sharciga guud xuquuqda dadka naafada laftigiisa qeyb bay kuleeya uu qeexayaa heshiiska qaramada midoobey xuquuqda dadka naafada ee soomaaliya ay saxiixday octoober sanadkii lasoo dhaafay oo laftigiisa mari doona baarlamaanka oo certification processka lagu marsiin doono wuu qeexayaa haddii ay soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyana qasab waxay ku noqonaysaa in la fuliyo oo weliba report baa laga rabi doonaa dowladda soomaaliya labadii sano mar marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay inay accessible noqdaan hay-adduna waa waajibaadkeeda kamidta inay ka shaqeyso soo dhowow bal ugu horreyntii cabdiraxmaan lunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan lunge asaga ayaa barnaamijka marti noogu ah kusoo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto waa dhowahay aadaan kuu salaama adigii martida barnaamijka caawad aad diinayso magacaygu waa cabdiqaadir maxamuud u magac dheer cabdiqaadir soomaali waxaan ku noolahay wadanka germany haddaan barnaamijka caawo talo iyo su-aal labadaba waa iskugu daraa agaasimaha caawa martidan oo eh horta aadaa ugu faraxsanahay in naafadii wadankii joogtay in loo sameeyey hay-ad loona ansixiyey barnaamijka iyo brograamka iyo sharciyadii ay ku shaqeynayeen keliya midda aan ku darayo marka taladeedu waxay noqonaysaa maadaama dadka maanta dowladnimada soomaaliya joogo ay u wada badan yihiin diyaar baro ay ogyihiin xaquuqda ay leedahay naafada waxaan ku dhiirigelinaa naafada in laga hormariyo wax kasta baahidoodana lala dareemo jidad hadday noqoto hudheela hadday noqoto meel kasta oo la sameynayo ama naqshad walbo wadanka lageeragelinayo in xaquuqda naafada aan laga iloobin aad baad u mahadsantaha arrintaasi aad ayaa looga dhawaajiyay dad badan ayaa soo celceliyey cabdiraxmaanna wuu ku maqlayaa marka barnaamijka qaybihiisa hore oo dhanna way ku jirtaa
taladaas waxaa rajeynaa inay dawladda wax badan ka qaban doonta iyadani waa yahay waa tahay waad mahadsantaha cumarow dhegeystihii ugu dambeeyay ayaad nasiib u yeelatay inaad noqoto su-aal weydiiya cabdiraxmaan lunge agaasimaha hay-adda ee dadka baahiyaha gaarka qaba ee madaxtooyada soomaaliya bal soo dhowow su-aashaada waa mahadsan tahay lunga waan salaamaya sahra v o a waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu muhiimsan sharciga naafada waxaa laga qadiyey aa isleeyahay asagana weydiinaya asagana aan hubinaya daraftigiisa inaan raadinaya ku qasbana inaan dib u akriyo naafada sida in la qeexay u baahan tahay soomaalida naafada waxay u taqaanaa sida caam ahaan qofka jir ahaan ama lug ahaan ama il ahaan ka naafa ah halka caalamkay u yaqaanaan naafanimada qofka intaas way la qabtaa intaas in lamid ah markii lagu sii daro naafanimada waxaa kamid a qayb maskaxda dad badan oo maskaxda la ayaa jiro oo aanan shaqaysan karin oo cuduradan kamid yihiin schizophreniada depressionka iyo alzemeria disease oo xasuusta inay ka tirido kale dhammaan dadkaas waxay u baahan yihiin dependent qof inay ku tiirsanaadaan oo kale sharcigaan xusayaa haddiisan sharcigaan xusaynin miyaysan habbooneyn in dib u eegis lagu sameeyo la hubiyo in la dib loo fadhiisto dhakhaatiirtii iyo bukaanadii la diiwaan geliyo dib looga mid dhigo xuquuqdoodii aasaasigeeda inay ku maqan tahay dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin rehabilitation dadkan cudurada dhimirka qaboo kale waxay u baahan yihiin in xirfado loo abuuro si mujtamacii dib ugu mid noqdaan oo kale waad mahadsantaha qofka lugta la waa mahadsantaha si fiican haye haye maxaad ugu jawaabi lahayd cumar xabeeb ha sahra su-aal asaasi weydiiyey inaad wakti fiican sidan u baahan tahay aada ay u macno badan tahay dhegeysaha horena wuu wuu ka dhawaajiyey sida xeerka qaramada midoobey xuquuqda dadka naafada qoraya oo ah aragti cusub oo soddonka sano soo dhaafay lagu shaqeynayo way ka duwan tahay sida soomaalida u taqaano naafanimada xaalad caafimaad maaha naafanimada ul ama lug ama il ama dhig maahane waxay yidhaahdaan naafanimadu waa xaalad saameyneeda qofka jir ahaan maskax ahaan iyo iyo dareen ahaan oo lagu daray caqabada uu kala kulmayo bulshada waana factorka ugu weyn yidhaahdaan in taa waxyaaba bulshada kala kulmaya qofka naafeeya ma aha dareenkiisa jir ahaaneed waxa naafeynaya qofka marka ma aha naafanimadu xaalad xiran oo la dhihi karaay qofki soddon boqolkiiba soddon jirkiisa naafeyaha naafa ama afartan maana waa xaalad furan oo aan go-aan laga gaari karin inta qofkaasu caqaba oo la kulmayo bulshada kala kulmaya oo sababaysa inuusan nolol maalmeedkiisa u gudan karin si lamida qofka kale qofkaasi waa naafo sidaa darteed xeerkana saasaa ku qeexan waxaa naafaha qof kasta oo la nool xaalad naafanimo oo jirkiisa maskax iyo dareen ahaanba saameynayso laguna daro caqabada bulshada kala uu kala kulmayo ee usa ku sababayso inuu guda waayo nolol maalmeedkiisa si lamida qofka kale mar haddaad qof kaleeta aada noloshaadi aad si u maarayna aad u maaraysa naafahta haddaad adeeg uga baahato qof ama aalad naafahta waayo wakhtiga i riixaayo intiinaba waa idin wada mahad celinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha hadday noqoto dhegeystayaashii khadadka teleefoonada meelo kala gedisan iyo sidoo kaleeto cabdiraxmaan maxamed faarax cabdiraxmaan lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya aad baan kugu mahad celinaya cabdiraxmaan aad baa umahadsantigaa intaasina waxa aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee soomaaliya ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay-adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee wakhtigan soomaaliya ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa waxaana marti igu ahaa cabdiraxmaan maxamed faarax luunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal saare cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaan ka dhegeystaya inala socodsiinaysay weli waxaad nagala socotaan baahintayada fiidnimo idinka soo gaaraysa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
wararkan iyo warbixinadan ah waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal odayadii hore ee soomaaliyeed midkood ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi ragow anigu ma gabyo waxaanse aqaan gabayga qaldan oo midka hagaagsan iyo isagu isuguma kay jiraan ninka sidaasa waagii hore magac uma aynu lahaan jirin hase ahaatee kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayaa sidaan xusuusnahay guddigii af soomaaligu wuxuu mar isla soo qaaday in la faguro suugaaneed lagu magacaabo mase hirgelin waa magac laga soo qaatay qofka inta si uun shil ugu dhaco ay lafaha madaxu burburaan markaasoo loo dooni jiray mid aqoon u leh sida lafaha yaryar loo soo saari karo iyada oo aan maskaxda waxyeel la soo gaarin hawshaas iyada ah lagama wada sinayne ragga qaar baa si gaara u yiqiin kuwaasoo bulshada ula meel joogay takhtarka qalliinka ninka aynu hadda u naqaan ee dhaawacaas halista ah loo tamadiyo dabadeedna la tacaala lafagura suugaaneed waxaa haddaba loola jeedaa ruuxa maansada iyo sheekooyinka curiska ah kala qali kara oo sida dadka kale si ka qodo dheer inta u akhriya ina tusi kara qiimiga ay xambaarsan yihiin iyo meelaha ay dhaliilaha ku leeyihiin intaba ruuxaas qudhiisu maansayahan wuu noqon karaa qasabse ma aha oo isaga oo aan laba isa saari karin ayuu lafagura suugaaneed ahaan karaa sida odaygii aan weedhiisa hadalkayga ku bilaabay tusaalayaal dhowra oo arrintaa xidhiir laleh ayaa la heli karayaa kan koowaadna aan u soo qaato laba maansayahan oo midkood hal meelis oo keliya uu kii kale kaga fooray dhagaartaasoo lafaguruhuna uu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan labada midkood wuxuu ahaa gabyaa caana oo la odhan jiray nuur maxamed nuur dhegayna lagu naanaysi jiray kan kale ee ay isu gabyeenna siciid qamax ayaa la odhan jiray sida nuur dhegaysa ma uu ahayn bulshooyinka soomaalidu nin ay sidaas u tiqiin markii hore siciid ayaa inta gabyey wuxuu ku faanay sida qoladiisu ay tolalka kale uga caansan tahay oo haddii kuwa kale ay xidiga yihiin ay tiisu qorax u tahay sida guddoonka iyo taladuba ay ugu jiraan gacanta jiribka uu isagu ka dhashay loogana dambeeyo wuxuu ku faanay gobonnimo oo idili inay iyaga harsatay kadib markay goobo dagaal oo hore reer hebel iyo reer hebel ku daaduumiyeen kadib markay mooda duugeen geelii nuurdhegey isagana ay badeen casha iyo buurta mooye in bannaan oo dhan uu ka baynuuno kana quusto ugu dambaystana wuxuu siciid sheeganayaa inuu yahay nin awooddiisu ay badan tahayoo turki mooye cid kale oo isku dhararin karta ama butulli u odhan kartaa aanay ifka ku dhaqnayn waxaa gabaygiisii ka mid ahaa shafka reer maguuraana hoy tara ku sii daaye shamse soo baxdaan ahay iyo shaaca waabariye badda shaqafka inaan soo darsaday uunku wada sheegiye gobonnimadu waxay noo shaftiri shiishka dirireere bagareen shillootay iyo kuwaan shiday raggoodii iyo warsangeligu ceelkaan shafdhigay iiga kala sheexiye waa loo shuhuud noobil inay shaxi ka ognayd shalaa nuurdhagay laga shirabay sharaxlihiisii iyo nafta wuxuu ku sheelseeliyaa cala sareeraaye turki baan u shoolaye nin kale suufay hadalkiisa nuurdhegay wuu jawaabay wuxuu tiriyey gabay ka miisaan culuskii siciid gabay dulucdiisu tahay siciidow haddaad adinku dadka dhacdaan annagu waxaanu nahay duul xoolaha xaaraanta ah ka caagan haddaad adinku dadka eebbegadarra ku maagtaan oo aad aabi ku laysaan annagu ciddii aanna maagin dhib uma geysanno gobonnimadayaduna diinta islaamka iyo anshaxyada ay farayso ayay ka dabqaadataa mageelaygii aad dhacday ee haddana aad ku faantayba ogow inuusan wax badan xedhada kuugu jiri doonine aad dhowaan mantagi doontid markaan qorigayga shanlaha ah intaan kuula imaado uu kaa dul yeero wuxuu ku soo gebagabeeyey meelis uu siciid ku dhaawanayo kuna habaarayo in eebbaweyne uu aamusiiyo oo hadal iyo gabay dambaba uu agnaan ka ahaado waxaa tixdiisa ka mid ahaa gabay shiinka laga fiiriyaa waysha riir malabee suuxrooba buu igu yahay iyo sharaxan eegaaye nin sukaanta waaye u hayey oo sheegan baan ahaye shidadiisa waataan nacaye iyo u shiraac bixiyey oo yaygu shirabay waxaan hayaa kun iyo shii weyne ma shabacana xaaraanta iyo shayga baadilahe ma shidaydno aadmiga ninkaan nagu shaqaaqoone kabla laxashafkiisaan ahay iyo shookadii boqore shiilaha gojoxo xaabadan sidi jiraa taa leh shallaqaadka dhowbaad mantagi sharaxlahaygii iyo gobonnimadu waxay noo shaftiri sharaxa diimeede warmaadaana sheelsheelin kara shib alla kaa yeeli muddo dheer haddii laga joogo labadaa maansayahan waagii ay labadaa tixood isweydaarsadeen ayaa horaantii qarnigii labaatanaad siciid qamax daraawiish ku soo biiray isaga oo markaa da-ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa haddaba waxay kulmeen sayid maxamedo maansayahanimada ka sokow ahaa murtidhaari weyn oo lafagurkiisa aan looga dambayn jirin waxay ka sheekaysteen maansadii isaga iyo nuurdhagii dhex mari jirtay gaar ahaan labadii tixood ee aynu qaybo kamida soo xusnay markaas baa sayidkuu yidhi war siciidow nuurdhagay lama gabyan kartide maxaad isugu taagtay kolkaas buu ku jawaabay sayidii waa dhab oo inuu iga gabaysan yahay garansooni ha yeeshee sow anigii kaga habaaransiiyey kolkaas baa sayidka oo ay muuqato inuu jawaabta siciid u bogay inta muusooday wuxuu ku jawaabay taasina way jirtay halkaasna wuxuu ku go-aamiyey in siciid qamax uu maalintaa nuurdhagay libta ka helay sababtuna waa habaaranka oo isaga cayda iyo baryadaba ay raggii hore gabaygooda ka ilaalin jireen kalena hagoon jireen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa hainoo joogo waa inoo toddobaadka inagu soo fool leh iyo qayb kale oo ku saabsanaan doontaa lafagurka suugaanta iyo tusaalayaal kale hadduu eeba
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaasi ku dhaafaynaa welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a waana lixda bisha january ee sanadka cusub laba kun sagaal iyo toban gabagabada ayaan kusii siqaynaa cabdixakiin maxamuud sirwac mar kale aan xusuusiyo qodob ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn cabdixakiin mahadsanid caasha qaramada midoobey ayaa sheegtay inay si kumeel gaadha u dhimayso shaqaalaheeda muqdisho kadib weerarkii loo adeegsaday hobiyayaasha ee maalintii salaasadii toddobaadkii hore ka dhacay garoonka diyaaradaha qaybta xalane halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex qof oo shaqaalaha qaramada midoobey ayaa ogeysiisa u dirtay shaqaalaheeda u sheegtay in tallaabadan loo qaaday in taxadar la sameeyo waxaana shaqaalaheeda imanayay magaalada muqdisho maanta oo axad ah ay ku amartay in ay si kumeel gaadha ugu sii nagaadaan magaalada nairobi dhinaca kalena la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in maraykanku aanu si dhaqsaa ciidamadiisa u soo saari doonin ugana soo saari doonin siiriya waxaana john bolton uu hadalkan sheegay maanta maruu booqanaya israa'il isagoo xusay in soo saarista militarigu ay ku xidhan tahay jebinta kooxda is john bolton waxa uu sheegay in trump uu doonayo in khaliifada is la burburiyo la taliya ammaankii qaranka maraykanku sida oo kale waxa uu sheegay in maraykanku uu doonayo in turkiga uu ka helo damaanad ah badbaadada dagaalyahanada kurdiga ah ee xulafada la ahaa maraykanka ka hor intaanu maraykanka ciidamadiisa soo saarin madaxweyne donald trump ayaa si ballaadhan loo cambaareeyey markii uu shaaciyey in militariga ciidamada maraykanka uu ka soo saarayo suuriya taasoo la filayay inay ku dhacdo muddo toddobaadyo gudahooda
aad baad mahadsantahay cabdixakiin haatanna waxaad nala dhegaysataan cododka labada fanaan suufi cali cismaan iyo maryam mursal heesta ay ku wada luuqeynayaan ee haydirin
waxaan damacsanaa daqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daidayaa waxaan damacsanaa daqoow inaan wada tagnaa cishqay dilo dadko hurdaabaan ku daidayaa haydirin guurba halgalo oo dawe naftan dacatiga haydirin guurba halgalo oo dawe naftan dacatiga
qiidhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu galaa dhuqiidhalayba daraato idayriyo dunyala'aan nin guur damca dambi buu galaa haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqii gabaryahay ida
haydayrimin dada adanka doorbide duni nafsa lo daayayo ku dayrane haydayrimin dada adanka doorbide duni nafsa lo daayayo ku dayrane haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacatiga haydirin duurba halgalo oo dawe naftan dacatiga
dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay dardaaran baan qabaa inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay
allahu naxariistee fanaanka suufi cali cismaan heestaasi waxaa la qaadaysay maryan mursal ciise waa heesta haydirin iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno waa aniga iyo cabdixkiin maxamuud shirwac iyo dhinaca farsamada uu inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere dhammaanteennu isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo
inaan dumar dacal maroy rag bay dileen horoo dabin ugu daatayay haydirin waxaan dow ahayn haydirqin gabaryahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydirqin gabaryahay ida
dibad maro